بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجال asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sirdoonka dowladda yukrain oo ku dhawaaqay inuu burburiyey mid ka mid ah gujisyada bushka wadahadallada garwadeenka ka yahay maraykanka ee u dhexeeya moskow iyo kiyef oo meel xasaasi ah maraya iyo washington oo ku dhawaaqday in heshiiska uu gaaray heer gebagaba ah iyo zeleniski oo lagu qasbayo inuu ka tanaasulo qodobo waaweyn kadib burburkii yuhuudda ay khaza ka geysteen iyagoo maraykanka garab ka helaya shirkadaha ameerikaanka ah oo hadda loolan xooggan ugu jira dib u dhiska magaalada iyo marinka oo ay ka arkaan il ganacsi toddobaatan sanno kadib xasuusta dhiigga iyo aamusnaanta xasuuqii qarsoonaa ee uu faransiisku ka geystay dalka kameroon wax ka yar toban isbuuc oo inooga dhiman maalmaha bisha kheyrka naxariista iyo barakada u saaxiibka ah ee ramadaan haddaba goormee ayay ku beegan tahay kowda bisha rajab maxayse culimmada falaga ay bilaha rajab iyo shacbaan muhiimad gaar ah u siiyaan ka hor dhalashada bishaasi barakaysan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda yukrain ayaa ku dhawaaqday maalinnimadii shalay iyo isniinta inay ku guulaysatay inay burburiso mid ka mid ah gujisyada xambaara sawaariikhda ruushka oo ku sugnaa badda madow iyadoo howlgalkaasi loo adeegsaday daronis laga soo diray biyaha hoostooda jihaaska amniga ee dowladda yukrain waxa uu ku dhawaaqay in howlgalka uu si guulaha u dhacay ayna ku burburiyeen gujis ay leedahay xukuumadda moskow kaasoo gaarayay ilaa laba kun iyo saddex boqol oo tan sidoo kalena waday sawaariikh waaweyn oo qaaradaha isaga kala gudbi karaa saxiifadda libon oo laga leeyahay waddanka faransiiska mar ay dhacdadani ka hadlaysay ayay sheegtay in tani ay tahay fadeexad kale oo u soo hoyatay ruushka maadaama dowladda yukrain ay ku guulaysatay inay burburiso mid ka mid ah hubka ugu casrisan ee ay leedahay xukuumadda moskow dhankiisa la taliyaha madaxweynaha yukrain valadimir zelenski ayaa bartiisa ekis qoraal uu ku soo qoray waxa uu ku sheegay in markii ugu horeysay taariikhda ay isticmaaleen diyaarad daronis ah oo biyaha dhex jiiri karta islamarkaana burburisay mid ka mid ah gujisyada ugu horumarsan caalamka taasoo ku tilmaamay guul u soo hoyatay dowladdiisa dhanka kale dowladda maraykanka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyey ee ay ku soo afjarayso dagaalka yukrain iyadoo miiska wadahadalka isugu keentay moskow iyo kiyef washington ayaa cadaadis dheeraad ah saaraysa valadimir zelenski si uu tanaasul uu u muujiyo halka dowladaha reer yurub ee iyagana il gaar ah ku hayaan wadahadalladaasi wararkii ugu dambeeyey ee wadahadallada yukrain waxaa maantana la falanqeynaya oo barnaamijka nagala qaybgelaya walaalkeen maxamed xasan alfaatix
bismillaah aad baad u mahadsantaha suhayb dagaalada u dhexeeya dowladaha ruushka iyo ukrain oo soo bilowday een, labada kun laba iyo labaatankii xoogiisa inkastoo een, ruushka uu ku duulay ukraine labada kun afar iyo tobankii haddana dagaalka labada kun laba iyo labaatankii soo bilowday oo ah ilaa iyo hadda mid xiriirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray een, wadahadallo u dhexeeyey dowladaha reer galbeedka iyo ruushka kuwaas oo ku aadan sidii colaadan ee, waqtiga dheer qaadatay loo soo gabagabeyn lahaa ee, reer galbeedka oo ay ugu wen yihiin maraykanka iyo reer yurub waxay doonayaan in mar un dagaalkan lasoo afjara een, si ay ee, u baajiyaan qarashka faraha badan ee, balaayiinta ah ee bil walba kaga baxa dacminta ay siiyaan xukuumadda Kiev ee, maraykanka oo kale Donald Trump markii uu xilka qabtay ee, wuxuu ee, juhdi ballaaran ku bixiyey sidii dagaalka lasoo gabagabeyn lahaa ee, isagoo ee, dowladda ruushka u ballan qaaday in dagaalkan uu soo gabagabeynayo laakiin maraykanku wuxuu wataa shuruudo shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu helo inta badan macdanta dheemanta ah ee wadanka Ukraine uu caanka ku yahay ruushku wuxuu doonayaa in uu meel mariyo ahdaaftiisa dhaqaale midiisa military iyo midiisa amni intaba tusaale ruushku ee marnaba ma doonayo in halista NATO ee dhanka Ukraine ee sideeda ay ahaato ee ciidamadiisa uu la baxo dagaalkana sidaas lagu soo gabagabeeyo wuxuu doonayaa in loo saxiixo in gobollo ka tirsan wadanka Ukraine ruushka uu leeyahay wuxuu doonayaa in eh, meel la saaro dhanka damaanadaha amniga ah Een, waxaana ugu muhiimsan in NATO aysan marnaba aqbalin riyada xukuumadda Ukraine ah in xubin ay ka noqoto ururkaas Een, ilwareedyo waxay xaqiijinayaan in een, Vladimir Zelensky madaxweynaha Ukraine uu ogolaaday inuu ka tanaasulo riyadiisa ah in Ukraine ay ka mid noqoto ururka NATO taas oo guul weyn u ah dowladda Ruushka oo ahdaaftii dagaalka ay u qaaday ay ka mid ahayd Een, gobollo ee, Donbass iyo Donetsk ay ka mid yihiin oo ee, wa- wadanka Ukraine ah oo Ruushka uu wadankiisa ku darsadane ilaa iyo hadda lama oga in la isku fahmay iyo inay ka mid yihiin qodobada miiska saaran ee la isku mari la'yahay afhayeen u hadla aqalka cad ee Mareykanka wuxuu sheegay in wax ka badan sagaashan boqolkiiba guul laga soo hooyey ee wadahadaladii ee, u dhexeeyey Mareykanka iyo Ruushka ee ku aadanaa soo gabagabeynta dagaalka ee wadanka Ukraine Sohaybo waxaa xusid mudan in een, Ukraine loola dhaqayo sida dal aan madax banaaneyn oo kale marka la eego in miiska wadahadalada hadda ay ku gorgortamayaan Mareykanka iyo Ruushka oo labaduba masaalix weyn xaqiijinaya Mareykanku ee, wuxuu doonayaa in isaga malafka Ukraine oo gacanta ku hayo dheemanta oo daldasho laakiin si nabad ah ee uu ku joogo Ukraine een, Ruushkana uu dagaalka mar uun ka bixiyo Ee, Ruushkana qodobadii aan soo sheegnay inuu xaqiijiyo ayaa meesha ee, uu u joogaa Een, mas-uuliyiin u hadlay dowladda Ruushka waxay qireen in lagu dhow yahay saxiixidda heshiis nabadeed oo lagu soo gabagabeynayo dagaalka Een, afhayeenka Ruushiyaanka wuxuu intaas ku daray in ay iyaga ka go'an tahay xaqiijinta ahdaaftii ay dagaalka ee u galeen haddana ay haystaan Een, Sergey Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka isna wuxuu xaqiijiyey in wadahadalla ay socdaan arrinta wadanka Ukraine ay kala xaajoonayaan Mareykanka oo ah cidda kaliya ah ee go'aamadaas iska leh Een, midowda Yurub isna bayaan uu soo saaray wuxuu ku xaqiijiyey inay ka shaqeynayaan in la dhiso ciidamo jinsiyado kala duwan leh oo midowda Yurub uu hogaaminayo Mareykankuna uu taageerayo kuwaas oo la geeyo wadanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u dhexeeya magaalooyinka Berlin iyo Brussels oo wadanka Belgiika ah hadallo iskhilaafsan ayuuna warbaahinta u sheegay Zelensky mar wuxuu sheegay in haba yaraatee aysan wax gorgorta aan ah ka geleynin madax banaanida wadanka ee Donetsk iyo Donbassna ay Ukraine ahaan doonaan Een, marna wuxuu sheegay in miiska la wada saaran yahay oo lagu dhow yahay heshiis in la saxiixo Ee, isagoo sidoo kale ee, ra-iisul wasaaraha Jarmalka ka codsaday in sare loo qaado taageerada military isla markaasna la siiyo sawaariikh casri ah iyo gaadiidka gaashaamano awood leh haddii ruushku uu diido inuu qaato hanaanka nabadda marka een, arrimahaas ayaa kasoo kordhay colaaddii u dhexeysay ruushka iyo ee, reer galbeedka oo- ee ka socotay wadanka Ukraine waa tahay maxamed een, maalmo ka hor madaxweynaha ukraine isagoo hadlaya waxa uu sheegay in laba doorasho ay hor taallo tan koowaad oo ah in ay waayaan karaamadooda ama in ay waayaan mid ka mid ah saaxiibadooda kuwa ugu waaweyn washingtonna sida muuqata cadaadis dheeraad ah ayay zeleniski saaraysaa haddaba maraykanka ma ku guulaysan karaa in ukraine ay ka tanaasusho qodobo waaweyn sidoo kalese maxaa ka jira in doorashooyin dalkaasi laga qabanayo si zeleniski xilka looga tuuro Een, waxaa la saadaalinayaa in ukraine aysan u cuntamin in ay wada fuliso dhammaanba ajandayaasha een, uu doonaya ruushka dagaalka ee, usoo qaaday maraykankana waxaa la leeyahay awood uma lahan in seleniski arrinkaas uu ka dhaadhiciyo laakiin waxaa jira in maraykanka uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militarigaba ee ku kaabaya dagaalka een, looga soo horjeedo dowladda ruushka haddii trump uu arrinkaas go-aansado isna wuxuu wajihi karaa cadaadis kaga imaanayo eh, midooda yurub Een, waxaa la rumaysan yahay in dagaalka ukraine eh, uu u yahay hadaf amni iyo mid istaraatiiji ee isbahaysiga nato oo haddii furinta ukraine ruushka uu soo jabsado oo imaan doono eh, poland iyo latvia oo xubno ka ah ee ururka nato Een, walbahaarka ugu daran hadda maraykanka ma haysto wuxuu haystaa een, hogaamiyaasha reer yurub oo doonaya in wadahadalka uu kusoo dhammaado si maslaxad u ah ukraine Een, haddii taas aan la helinne ay u arkaan in dagaalka uu sii socdo oo dhaqaale ay huraan Een, arrinta een, ku aadan in seleniski madaxa dhulka loogu jiido ama uu isku dhiibo ruushka taas ma doonayaan reer galbeedku waxaana muuqata in xukuumadda ukraine ay eh, bilihii lasoo dhaafay xoogaa gumudaha adkeysanaysay oo ay samaysato diyaaradaha daroniska ee kamakaasiga loo yaqaano ee ruushka ay kaga yaabisay eh, insaanada military ay haysato caloosha dushaqaystayaal kumanaan kun ah oo reer yurub ahna ay ku sugan yihiin gudaha wadanka ukraine oo diyaari u yihiin in ruushka ay lasii dagaalamaan Een, fuuqbaxa dhaqaale ayaa ah midka ugu daran ee hadda ruushka een, ku- ee- oo- ee hadda ku qasbaya reer galbeedka in dagaalka ay soo gebagabeeyaan ruushka qudhiisa cunaqabateymo ayaa lagu soo rogay bangiyadiisa shirkadihiisa hubka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qarka u saaran ee, ruushka in jilbaha dhulka loogu dhufto sidaas daraadeed ee, gaaladan dhexdooda loolamaya dagaalka in lasii wado waqti u dheer qaato een, maslaxad uma wada ahan waxay doonayaan in meel dhexal laisugu yimaado cidda een, ku dhiban ee ku jabanna waa ee, dowladda ukraine oo kala dooranaysa khiyaar ah in wadankeeda ay dhiibto sidaasna ay ku hananto xulufadeeda reer galbeedka iyo in ay is adkayso oo ruushka ay la dagaalanto ayna weyso xulufadeeda een, reer galbeedka marka waxaa la saadaalinayaa in heshiis uun la gaari doono heshiiskaasna uu yahay midka trump isagu gacanta ku hayo oo haddii uu damaanaadka amniga ah ee meesha ka saaro xukuumadda ukraine maalmo gudahood ay ku dhici doonto Ee, waxaana isha lagu wada hayaa een, heshiiska ay gaari doonaan valadimir putin iyo donald trump Ee, mana la filayo in ee, zeleniski een, heshiiska isagu uu saxiixo laakiin waxaa wakiil ka noqon doona baa laleeyahay maraykanka
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ukraine oo ka tanaasushay ku biirista nato madaxana u forerisay mid ka mid ah damacyadii ruushka si dagaalka loo soo afmeero warbixin uu daabacay wargeeska politica ayaa lagu sheegay in madaxweynaha ukraine valadimir zeleniski uu muujiyey in diyaar uu u yahay in dalkiisa uu ka tanaasulo mid ka mid ah damacyadii ugu waaweynaa ee ay sannadihii lasoo dhaafay sida aadka ah u doonayeen waana ku biirista isbahaysiga nato middan ayaan u sameynaynaa ayuu yidhi haddii ay horseedi karto in ay soo afmeerto dagaalka ruushka sida xogtu ay caddeynayso go-aankan ayaa yimid kadib wadahadallo dheer oo ka dhacay gudaha dalka jarmalka gaar ahaan caasimadda berlin kuwaas oo dhex maray ergeyga gaarka ah ee maraykanka steve witkof mas-uuliyiin yurubiyan ah iyo xitaa madaxweynaha ukraine valadimir zeleniski haddii mar kiyef ay ka tanaasushay kubiiristii nato ayaa lagu waramayaa in ay ku bedelatay damaanadqaad amni oo ay ka helaysa dhanka maraykanka damaanadqaadkan ayaana u muuqda sida xogtu ay tibaaxayso mid si aad ah u shabaha qodobka shanaad ee gaashaanbuurta nato kaasoo damaanad qaadaya in weerar lagu qaaday Ukraine loo arki kara mid si wadajir ah u mudan in looga jawaabo sida ay sheegeen mas-uuliyiin Ameerikaan ah tani waa ballanqaad amni oo ka yimid dhanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inkastoo kalsoonida ay ku qabtay xukuumadda Kiev iyo wadamada Yurub ay si aad ah u hooseyso dhanka kale ka tanaasulida ay Ukraine ka tanaasushay kubiiristii NATO ayaa loo arkay cadaadis siyaasadeed oo in muddo ah uu Zelensky kala kulmayay dhanka Mareykanka madaxweynaha Ukraine iyo hogaamiyaal kale oo ka socda dhanka wadamada Yurub ayaa si aad ah uga walaacsan sida xogtu ay tibaaxayso damaanad qaadkan amni ee uu soo bandhigay Mareykanka iyagoo ka baqaya in Ruushka mar kale uu weerar ku soo qaaday Ukraine markaas oo gebi ahaanba la waayay damaanad qaadkan wargeysku waxa uu leeyahay damaanad qaadkan amni ee ay Washington soo bandhigtay waxa uu gebi ahaanba u muuqdaa mid kaliya la doonaya in waqti xaadirkan lagu qanciyo Vladimir Zelensky si uu u aqbalo in uu ka tanaasulo kubiirista NATO damaanad qaadkanna uu yahay mid afka baarkii ah waxii ka dambeeyey in Zelensky uu aqbalay tallaabadan waxa uu madaxweynaha Mareykanka wacay inta badan madaxda wadamada Yurub iyo sidoo kale dhigiisa Ruushka Vladimir Putin isagoona ku wargeliyey in xaaladdu ay dhadhowdahay dagaalkana la soo afmeeri doono wadahadalladan waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sida saxiifaddu ay tibaaxayso arrimaha dhanka dhulka Ukraine iyo kaabayaasha muhiimka ah waxaana ka mid ahaa in Trump uu soo jeediyey in Ukraine iyo Ruushka ay wadaagaan xakamaynta warshadda nuclear-ka ee Zaporozhye iyadoo labada dhinac ay ka faa'iideysanayaan korontada laga dhalinaya halkaasi dhanka kale waxa uu Politico yiri Mareykanka waxa uu hadda doonayaa in Ruushka uu u bandhiga haddii Ukraine ay ku biiri karto midowga Yurub inkastoo taasi laga muujinaya ayay tiri warbixintu walaac daran gunaanadkii waxay warbixintu tiri ilaa boqolkiiba sagaashan qodobadii muranka badan dhaliyey ee u dhexeeya labada dowladood ee Ukraine iyo Ruushka waa la xaliyey gebi ahaantood waxaa hadda harsanna waa arrimo u baahan faahfaahin dheeraad ah kulamada soo aadanna waxaa suuragal ah in lagu go'aamiyo mustaqbalka dagaalkan iyo aayaha Yurub kadib burburkii ay yuhuudda Gaza u geysteen iyagoo dowladda Mareykanka uu horboodaya garab ka helaya shirkada Ameerikaan ah oo waqti xaadirkan loolan xoogan ugu jira dib u dhiska magaaladan iyo marinka oo ay doonayaan in ay u bedelaan il ganacsi oo macaash fara badan uu kaga soo xaroodo warbixin gaar ah oo uu baahiyey wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa lagu shaaciyey in loolan xoogan oo u dhexeeya shirkada Ameerikaan ah iyo shakhsiyaad si aad ah ugu dhow maamulka Trump uu waqti xaadirkan socdo waxay shirkadahan iyo shakhsiyaadkanba si aad ah u doonayaan in ay ka faa'iidaystaan dib u dhiska la doonaya in lagu sameeyo marinka Gaza kadib burburkii xooganaa ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda u geystay tan iyo wixii ka dambeeyay toddobadii Oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatan sida wargeyska uu sheegayo qorshaha hadda la karkarinaya ayaa ah in Mareykanka uu magacaabo qandaraasle guud oo mas-uul ka noqonaya waxyaabo fara badan oo ku qotoma mustaqbalka Gaza sida in shakhsigan uu mas-uul ka noqdo gaadiidka gurmadka ah ee galaya gudaha Gaza iyo shirkadaha dhismaha gaari waliba oo sida gurmad oo geli doona marinka ayaa laga qaadi doonaa sida warbixintu ay caddaynayso ilaa laba kun oo dollar halka ilaa laba iyo toban kun oo dollarna laga qaadi doono gaadiidka kale ee sida qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale ee kala duwan waxayna lacagta xaddigan la-eg ku dhici doontaa shirkada Ameerikaan ah oo mas-uul uu u yahay qandaraasle guud oo isagana Mareykanka u dhashay waxauna wargeysku muujinayaa in qandaraaslahaasi uu heli doono sanad waliba dakhli gaaraya ilaa hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waxay saxiifaddu tiri iyadoo Gaza waqti xaadirkan ay inteedii badanba burburtay qarashka lagu dhisayana ay qaramada midooba ku qiyaastay ilaa toddobaatan bilyan oo dollar ayay waqti xaadirkan shirkadaha Ameerikaanku u arkayaan middan fursad ay ka samayn karaan dhaqaale tirabeel ah waxayna ku loolamayaan jawaanib kala duwan sida dhismaha waxaana dhanka kale jira loolan xoogan oo u dhexeeya dhanka saadka iyo gaadiidka kuwaas oo shakhsiyaad Ameerikaan ah iyaguna ay doonayaan in ay si gaar ah u xirtaan Donald Trump ayaa ergeygiisa gaarka ah ee Steve Witkoff iyo shakhsiyaad kale waxa uu u xilsaaray in shayada sare ay kala socdaan shirkadahan Ameerikaanka ah ee ka howlgalaya gudaha marinka Gaza si loola socdo xaddiga macaashka ka soo xaroonaya. Tallaabadan loolanka faa'iidadoonka ah ee Mareykanka uu ka wado gudaha marinka Gaza ayaa si aad ah uga caraysiisay sida warbixintu ay caddaynayso shakhsiyaad fara badan iyo hay-ado samafal. waxayna middan ku tilmaameen qorshe ay ku hoosjoogan yihiin hagardaamooyin kala duwan oo xitaa Mareykanka marnaba sooma hadal qaadin daawooyinka iyo qalabka caafimaad ee looga baahan yahay marinka balse kaliya waxa uu diiradda saaray waxa uu faa'iido fara badan ka soo xarayn karo sida dhismaha iyo cuntooyinka gunaanadkii The Guardian waxa uu yidhi waxaa jirta walaac xoogan oo laga qabo in musiibada bani'aadinimo ee ka jirta khaza loo bedelo mashruuc ganacsi oo ay ka macaashaan shirkado shisheeya halkii mudnaanta la siin lahaa dadka iyo shirkadaha mudan haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkaas aan markan milaacsanno warbixin ka hadlaysa xasuusta dhiigga iyo aamusnaanta ee xasuuqii qarsoonaa ee uu faransiisku ka geystay waddanka cameroon wargeyska ka soo baxa dalka faransiiska ee leboint ayaa daaha ka rogay mid ka mid ah bogaga ugu mugdisan ee dhiig daadashada taariikhda casrigan ee dalka cameroon isagoo soo bandhigay xasuusta dagaalkii gumaysay ee uu faransiisku ku qaaday waddankan intii u dhexaysay sannadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdameeyadii xilligaas oo ay xukuumadda baariis si aad ah u laysay shakhsiyaad fara badan oo ay ugu horeeyaan xubnihii u ololeynayay iska dulqaadidda gumaysiga waxaa la dilay ayay warbixintu tiri tobannaan kun oo u dhashay waddanka cameroon iyadoona muddo dheer ay jirtay aamusnaan iyo in madaxa looga taagnaa shakhsiyaadkii bulshada horboodayey markhaatiga nool ee ay warbixintu soo xiganaysay xilligaasina goobjoogga ahaa waa brofesor titania ekawe ninkani oo xilligaasi si aad ah u yaraa ayaa ku noolaa xere milatari oo ku taalay gobolka bimaleeke ee dalka cameroon maadaama aabbihii uu xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka faransiiska waxa uu sheegay in indhihiisu ay xilligaasi qaban jireen xarig jirdil iyo daliil qarsoodi ah oo loo geysanayo xubnaha xisbigii xilligaasi u ololeynayay in la iska dulqaado gumaysiga faransiiska waxyaabihii ugu naxdinta badnaa ee ay xilligaasi indhahaygu qabteen waxaa ka mid ah ayuu yidhi dhacdadii aan diiwaangeliyey habeenkii taariikhdu ay ahayd sagaalkii mey ee sannadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii markaas oo rag fara badan iyagoo garbaha iyo indhaha ka xiran laga tuuray biyodhaca maadshe ee dalka cameroon waxa uu brofesoorkan sheegayaa in dhacdadaasi ay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu xanuunka badnaa ee uu diiwaangeliyey xilligii faransiiska uu gumaysiga ku joogay waddankaasi waxay warbixinta oo sii socotaa caddaynaysaa in sidoo kale ay ciidamadii faransiiska xilligaasi gudaha waddanka cameroon ka geysteen duqeymo dhanka cirka ah gubidda tuulooyin jirdil arxandarro ah iyo xitaa in ciidamadii faransiiska xilligaasi ay dadka shacabka ah u soo bandhigayeen madaxyo ay ka gureen raggii hoggaanka u hayay xisbigii gumaysiga ka soo horjeeday si keliya cabsi loogu abuuro ayay warbixintu tiri dadka reer cameroon saxiifaddu waxay tiri inkastoo cameroon ay xorriyadda qaadatay haddana waxay tan iyo muddo fog ay wajahaysay caburin xoogan oo uga imanaysay dhanka dowladda faransiiska waxaana la qaarijiyey madax fara badan oo waddankan soo martay kuwaasoo ilaa hadda aanan malafyadooda lasoo bandhigin guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waa hagaag wax ka yar toban isbuuc ayaa inooga hartay bisha khayrka iyo barakada u saaxiibka ah ee ramadaan haddaba goormee ayay ku beegan tahay kowda bisha rajab maxayse culimmada falagga bilaha rajab iyo shacbaan muhiimad gaar ah u siiyaan ka hor inta aysan dhalan ramadaan warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba markay isbedelayaan bilaha hijiriyada si gaar ah marka la soo dhoweynayo bisha rajab waxaa bilaabma ama soo muuqda maalmo ay muslimiintu aad u qadariyaan oo ay u arkaan xilli bil barakaysan rajab waa bil ka mid ah bilaha xurmada leh waxaana bilaabashadeeda lagu gartaa inay dhowdahay imaanshaha bisha barakaysan ee ramadaan dad badan oo muslimiin ah ayaa bilaaba u diyaargarow niyad samaynta iyo u diyaargarow aada uga dhow midka bilaha kale marka la xuso bisha ramadaan iyo imaanshaheeda inkastoo raadinta hilaalka ama bisha marka ay soo ifbaxayso ay tahay howl bil kasta ka mid ah bilaha hijiriyada oo ay qabtaan hay-adaha iyo gudyada gaarka ah haddana laga bilaabo bisha rajab arrintan waxay yeelataa dareen iyo muhiimad gaar ah oo ay siinayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka wakhtigan oo kale waa wakhtiyada ugu badan bulshada muslimiinta ka dhex abuurmaan filashada iyo u diyaargarow aad u ballaaran oo la taaban karo waana sababta ay indhaha caalamka islaamka iyo qalbiyaduba ugu jeestaan warbixin ku saabsan aragtida hilaalka rajab sida ku cad shareecada islaamka bilowga bil hijiri ah waxaa lagu go'aamiyaa mabdacan ah oo lagu magacaabo arru'ya taasoo micnaheedu yahay in si toos ah loo arko bisha marka la raadinayo hawsha raadinta hilaalka waxaa la sameeyaa maalinta sagaali labaatanaad ee bisha socota iyadoo fiidkii marka qoraxdu dhacdo la raadiyo hilaalka cusub haddii la arko bisha cusub waa ay bilaabatay bishaasi oo waxay ka dhigan tahay kowdeeda haddii aan la arkin bisha hore ayaa soddon maalmood loo dhammaystiraa haddaba sanadkan culimmada iyo hay-adaha ku takhasusay raadinta hilaalka waxay howshoodu raadinta bilaabi doonaan fiidnimada sagaal iyo labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo taasoo la filayo inay noqoto habeenka go'aaminta bilaabashada bisha rajab go-aankaas ayaa muhiim u ah muslimiinta dunida oo dhan maadaama uu astaan u yahay bilowga xilli maqaam iyo xiise gaar ah u leh muslimiinta sidoo kalena muhiim u ah la socodkooda jadwalkii ay ugu sii dhowaan lahaayeen bisha barakaysan ee ramadaan marka laga hadlayo bilaha hijiriyada iyo sida loo go'aamiyo bilowgooda waxaa muhiim ah inaan fahanno arrin xasaasi ah oo ah wareegga dayaxa bil walba oo cusub waxaa saldhig u ah waxa ka dhacaya cirka gaar ahaan dhaqdhaqaaqa dayaxa iyo sida uu ula xiriirayo qoraxda haddaba si dhegaystaha u fahmo sababta hilaalka loo raadiyo habeenka sagaal iyo labaatanka iyo sida culimmada fiqiga iyo kuwa cilmi falaga ugu xirmaan arrintan waxaa sharxaad kooban oo faahfaahsan inoo soo gudbinaya al-ustaad ashkar sheekh axmed wareegga dayaxa ee uu ku wareego dhulkani aanu ku noolnahay waa wax la wada yaqaano oo la darsiyo fogaanta dhulka dayaxu oo u jiro waxaa la sheegaa inay gaarayso saddex boqol siddeetan iyo saddex kun iyo afar boqoloo kilomitir aad bay u kala fog yihiin waxay qaadan kartaa haddii diyaarad dheeraysa lagu tijaabiyo toban iyo toddoba maalin oo safar aan kala go' lahayn xajmiga qamarka ama dayaxa waa rubcu xajmi alardi taqriiban dayuxu waa bisha cirka ku taalla ee sanadka labayo tobanka bilooda bishaas marka qamariga ah waxay uun ku dhammaataa sagaaliyo labaatan ama soddon sagaaliyo labaatanna kama yaraato soddonna kama badato bishu siddeed iyo labaatan mowqic ayay degtaa sanadka qamariga ah wuxuu ka kooban yahay saddex boqol konton iyo afar maalin iyo siddeed saac iyo siddeed iyo afartan daqiiqo iyo soddon iyo afar thawaani ama ilbiriqsi wuxuu dhammaystirmaa wareegga bisha si buuxda oo dhulka uu ku wareego sagaaliyo labaatan maalin iyo bar taqriiban dayuxu wuxuu leeyahay adwaar saddex ah hilaal maruu yahay waa markuu yar yahay oo curdanka yahay albadr waa markuu qaangaaro ou buuxsamo iyo almuxaaq markuu sii yaraanayo uu sii dhammaanayo ahamiyada uu leeyahay dayuxu haddii loo eego kowkabkan ardiga iyo insaanka waa ahamiya cadiima waay inaan ogaanno oo la soconno macnaha inaan ogaanno la socodka bil weliba marka ay dhalanayso haddaan sidaas samayno waxaan ogaan doonnaa inay u dhexayso labadii maalinba ama labadii habeenba konton daqiiqo qadar gaaraaya sidaas darteed waxaan aragnaa in dayuxu qorraxda ka fogaanayo habeenba habeenka xiga marna uu la soo sinmaayo ilaa uu qarsoomo dayuxu waxaa lagu magacaabaa xaaladdaas laxdatul iqtiraan in bisha la arka xilligaas aad bay u yar tahay suuragalnimadeeda waxaynu u baahan nahay inaan bil weliba la soconno xisaabaadkaanna iyo nidaamkaanna aan macnaha aan xoogga saarno oo bisha la wada raadiyo sida bisha ramadaanoo kaleeto waa la wada raadinaa haddii ay bilato ama la isku raaco ama la iskhilaafo ama dhammaadkeeda la isku raaco ama la isku khilaafo meeshaasaan uga harnaa meeshii la raba in bil weliba la xisaabiyo lala socdo la barto waayo wax badanoo nolosheenna ka mid ah ku jiro cibaada ku xiran haddii ay tahay tasoonka hadday tahay xajka kowda ama marka ugu horraysa bisha rajab marka laga hadlayo iyada oo wax lagu dhisanayo xaaladda hadda jirta xilliga ay isqabsanayaan qoraxda iyo dayaxa ee loo yaqaano ikhtiraanka waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha disembar labada kun shan iyo labaatanka gaar ahaan toddoba saac iyo afartan iyo saddex daqiiqo wakhtiga caalamiga ah xilligaasoo ka harsan lix maalmood oo qura wakhtigaasi ikhtiraanku wuxuu aad ugu dhow yahay waa beriga mana jiro wakhti ku filan oo u oggolaanaya dayaxa inuu si cad u muuqdo kadib oo qorax dhaca sababtaas awgeed suurtagal ma ahan in bisha cusub ee hilaalka rajaba lagu arko indhaha caadiga ah ama xitaa teleskoobka ay adeegsadaan dalalka carabta iyo guud ahaan waddamada caalamka islaamka arrintan waxay dhacaysaa iyadoo loo iqtiraanka dayaxu uu dhaco ka hor qorax dhaca balse sababtu waxa ay tahay iftiinka hilaalka oo aad u daciifa ama dayaxa oo aad ugu dhow cirifka dhulka waana sida ay caddaysay xarunta caalamiga ah ee falaga iyadoo lagu salaynayo nidaam xisaabeedka uu sameeyey robert heri vanged oo ah bare cilmiga xisaabta ah oo ka tirsan jaamacadda ortage ee dalka holland maalinta ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka disembar waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaadu thaani marka la eego inta badan dalalka caalamka islaamka taasoo micnaheedu yahay in khubarada aragtida bisha ama ahlu ru'ya ay u badan tahay inaysan awoodin inay arkaan hilaalka ka hor qorax dhaca sida awgeed maalinta kow iyo labaatanka disembar waxaa suurtagal ah in lagu dhawaaqo in la dhammaystirayo soddonka bisha jamaadul aakhir halka gurada bisha rajab ay u badan tahay inay ku beeganto maalinta isniinta labayo labaatanka disembar labada kun shan iyo labaatanka oo ay kow tahay bishaasi ka mid ah bilaha xurmada leh ee ay soo dhowaanayaan maalmaha raxmada iyo barakada badan ee bisha ramadaan haddaba allaha inagu daro oo kuwa ka faa'iidaysta khayrkeeda fadxi iyo furasho dhowna inaga tuso dagaalka jihaadka ah ee mujaahidiinta caalamka ugu jiraan sidii ay u soo celin lahaayeen khilaafada islaamka wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu قلبي ضج في مجاريها بشرى